barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban efimyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somalycom kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axad ah shan iyo tobanka bisha nofembar sannadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa shanta iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka oo ay maanta marti noogu tahay gabar dhallinyaro ah oo ku dhiirigelisa dhallinyarada ka midho dhalinta halabuurkooda ganacsiga
badanaa gabdhaha waxaan ku wacyigeliyaa inay samaystaan halabuuro iyaga u gaara sida ganacsiyo waxbarashadooduna aysan sii joojine hadday iskuulku yani dhiganayso jaamacadda ay ku darto jaamacadda haddii ay ka baxdo dabcan master iyo b h w inta ay doonato runaantii halkudhigayguna ama hadafka aan leeyahayna waxay tahay gabdhuhu inay meel ka soo baxaan waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida waxaana noo akhrinaya nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid maxamed bashiir ilaa shan diblomaasi ayaa xaqiijiyey in gantaalo xalay laga soo ganay dalka ethioobiya lagu duqeeyey magaalada asmare ee caasimadda dalka eritrea arrintan oo muujinaysa sida dagaalka sokeeye ee ka socda ethoobiya uu uga sii tallaabayo xuduudaha gobolka ugu yaraan saddex gantaal ayaa la sheegay inay ku dhaceen garoonka diyaaradaha ee asmara saacado kadib markii uu maamulka gobolka tigrey uu ka digay weerar ka dhan ah eritrea madaxa ismaamulka tigrey debretsion gabre michel ayaa ku eedeeyey dowladda eritrea inay xadka ethoobiya u dirtay ciidamo si ay u taageerto ra-iisul wasaare abiy axmed hase yeeshee eedeyntaasi waxaa beenisay eritrea wasiirka arrimaha dibadda eritrea cusmaan saalex maxamed oo la hadlay wakaaladda wararka ee royters ayaa sheegay in aysan qayb ka ahayn colaadda ethoobiya lama oga khasaaraha ka dhashay saddexda gantaal ee lagu weeraray caasimadda eritrea ee asmara goor hore oo sabtidii shalay ahaydna xoogaga t p l f ee gobolka tigrey ayaa sheegay inay madaafiic ku garaaceen laba eraboor oo ku yaala gobolka amxaaradda ee ethoobiya ilaa iyo hadda ma cadda tirada ku dhimatay dagaalada ka socda ethoobiya balse qaramada midoobe ayaa sheegtay in dad ka badan afar iyo toban kun oo ka cararay dagaalka ka socda gobolka tigrey ay ka tallaabeen xadka ethoobiya uu la wadaago suudaan tobannaan kun oo ka mid ah taageerayaasha madaxweyne donald trump ayaa sabtidii shalay ilaa xalay ka dhigay caasimadda maraykanka ee washington d c banaanbaxyo ay ku taageereen sheegashada aanan weli caddaynta loo helin ee uu madaxweynaha ku sheegtay in doorashadii madaxtinimada la musuq maasuqay iyaga oo caalamo wata kuna qaylinaya jooji xatooyada ayay dibadbaxayaasha socod ka bilaabeen dhismaha freedom plaza ee u dhow aqalka cad iyaga oo socodkooda ku tegay xarunta maxkamadda sare iyo dhismaha koongareeska ee capital hill isaga oo ka soo laabtay beertiisa golofka lagu ciyaaro ee magaalada sterlin ee gobolka virginia ayuu madaxweyne trump taageerayaashiisa mudaaharaadka dhigayay ka dhex salaamay baabuurkii lagu waday taageerayaashiisa ayaa qayladhaan farxadeed ugu jawaabay dibadbaxayaasha ayaa sheegay inay muujiyeen cabashadooda ku aadan in doorashada laga xaday madaxweyne trump gaar ahaan gobolladii kala sooca ahaa ee uu ku guulaystay musharaxii ka socday dimuqraadiga joe biden oo hadda loo saadaalinayo inuu noqon doono madaxweynaha maraykanka marka la gaaro labaatanka bisha januari ee soo socota madaxweyne trump ayaana weli qiran in looga adkaaday doorashadii madaxtinimada ee maraykanka ka dhacday saddexdii bisha noofembar ee sannadkan labada kun iyo labaatanka dhegaystayaal warkii caalamka waa naga inta
aad buu u mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo warkii caalamka nala socodsiinayey halkaad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hibada iyo halabuurka waxaana magaalada boosaaso ku soo diyaariyey yuusuf maxamuud yuusuf
wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada boosaaso waxaana toddobaadkan barnaamijka marti ku ah faadumo bashiir axmed oo ka mid a gabdhaha dhallinyarada ah ee halabuurkooda uga faa'iideeya gabdhaha si ay ugu dhiirigeliyaan fikradaha ganacsi runahaynta waxaan ahay ardayeed jaamacadda dhigata khaasatan faculty public administration runahayntii dhiirigelinta yacni bulshada waxaa soo bilaabay kii markaan iskuulka dhiganaynay oo waxaan ahaa galaaska foonto then waxaan sameynay firqo gabdho keliya oo bal gabdhuhu yani horumarkoodii wax soo saarkoodu siay uga baxaan guryaha then markaan sameynay firqadii iskuulka aan ka dhex sameynay waxaan u sameynay iskuulka activity kala duwan baan u sameynay si haday noqoto wacyigelin bulshada aan wacyigelinayno oon baxayno iskuulka dhexdiisa inaan tartan ka sameyno waqtigaasaan soo bilaabay anigoo waaya waxaa ka mid tahay tira yar oo gabdha ah oo haddana hal abuurkooda iyo wacyigelinta bulshada uga faa'iideeya marka hal abuurka iyo wacyigelintaada aad bulshada la wadaagto khaasatan gabdhaha maxaa ka mid ah runahaantii waxaa ka mid a kow gabdhuhu inay nafsad ahaan isku kalsoonaadaan oo ay gabdhuhu noqdaan gabdho isku kalsoon nafsiyan iyo maxay ahayd toole horumar ahaanba intaba badanaa gabdhaha waxaan ku wacyigeliyaa inay samaystaan hal abuuro iyaga u gaara sida ganacsiyo waxbarashadooduna aysan sii joojina hadii iskuulku yani dhiganayso jaamacadda ay ku darto jaamacadda haddii ay ka baxdo dabcan master iyo b h d intaba ay doonato runaantii halkudhigayguna ama hadafka aan leeyahayna waxay tahay gabdhuhu inay meel kasoo baxaan oo ay noqdaan dad isku filan oo yani qof kalena aan ku tiirsanayn qofku markuu isku tiirsan yahay asaguna yani wuxuu dareemayaa runahaantii raaxo ayuu dareemayaa nafsiyan ahaan dantas waaye waayahay fado maxaa kugu kalifay marka inaad wacyigelin u sameysid haweenka qaybahooda kala duwan masajidha in dhalinyarada laftigooda aad hal abuurkaaga uga faa'iidayso wiilasha wacyigelintaada runahaantii waxaa igu kalifay gabdhaha inaan wacyigeliyo kow waxaan arkay gabdhihii aqoontii baranaya oo aan lahayn kalsoonidii ay kusoo bandhigi lahaayeen waxaad arkaysaa gabar xirfad leh oo aan lahay yani xirfadeedii qarinaysa yani way qajilaysaa oraha carabiga waxeed almustaxi walmutakabir la yatacalamani abadan yani qofka qajila iyo qofka iskibriya midtoona wax ma bartaan runahaynta waxaa arkay gabdhihii oon stagekii masraxii aan soo istaagi karin oo dadkii fikirka ay qabeen aan u sheegi karin hadduu khalad ahayo hadduu sax ahaaba ayagoon xitaa isku day aysan jirin dan yani marka hore dhiirigelinta aan sameyn jira waxay ahayd iskuulaadka markaan iskuulka dhigan jira inaan gabdhaha galaasada aan ku cigeliyo laakiin waxaan bilaabay markii dambe barnaamijyo aan bulshada usoo bandhigayo barnaamijka ugu dambeeyana waxaa kusoo bandhigay degmada carmo oo ciwaankiisa wuxuu ahaa kaalinta gabadha waxbarata ee ku leedahay horumarinta bulshada oon gabdhaha ugu iftiiminaya gabadha yani gabadha waxbarata inay leedahay faa'iido aada iyo aada u badan bulsho ahaan iyo qoys ahaanba ay anfacayso wiilasha sidoo kaleeto ayagana dee dabcan dhiirigelinta way soo gelayaanoo gabdhihii mar haddii la dhiirigeliyo wiilashina waxu baahan yihin dhiirigelin dee wayna iskaabayaan oo ma kala maqnaanayaan because yani waa garabkoodii waaye badanaa wiilasha waxaa ku dhiirigeliya runahaantii dhalinyarada oolba inay gacmaha isqabsato oy noqdaan dhalinyaro isku kalsoon waxwada qabsadaan ganacsiya isku darsadaan si ayaga xirfadooda ay usoo bandhigaan dalkoodana iyo dadkooda ay wax u qabtaan intaad wacyigelintaada ku guda jidhay iyo wax sheegaaga dhalinyarada wiilasha iyo gabdhaha fadumo faadumo bashiir axmed maxaa kuu soo baxay marka ma u malaynaysa in wacyigelintaada ay dhalinyaradu ay qaateen mise weli waxbaa kaga dhiman runahaantii qofku maanta markuu wax soo bandhigo dee dabcan labadaba waa inuu ku tashtaa in la qaato inaan la qaadanin maalintan bilaabi ayaan go-aankaas qaatay dhiirigelinta nafsadeedana aan ku dhiirigeliyey haa way jiraan gabdho badan oo isku bedelay oo fikirkoodii ahaa gabdhuhu wax ma qabsan karaan bedelay oo samaystay hal abuuro sida inay qudaar isku darsadaan oo meel ganacsiga furtaan sida harqaanka sharaxaada oo kaleeto iyo ganacsiyo kaleeto marka waxaad u maleysaa waxyaaba badan inay iska bedeleen sidoo kaleeto dhalinyarada wiilasha oo kaleeto ayagana dabcan waxaa ka baxay fikirkii ahaa dalkoodu waxbayani waxba uma qaban karaan ama waxba ma yaalaan ayaguna waxay bilaabeen inay dhalinyaradii isu tagto oo isku tashadaan yacni fikiran ay isweydaarsadaan dabcan badanaana waxaan dhalinyarada aan jeclay inaan u qabto doodo ay kusoo bandhigayaan fikradaha ayaga niyadooda ka guuxaya si bulshada iyo dowladuba ay u aragto waxna uga qabtaan ilaa intee jeceshaha marka inaad sii wado dhiirigelintaada haweenka dhinaca hal abuurka inay la yimaadaan dumarka
ilaa inta ay gabdhuhu ka istaagayeen booska ragga hadafkaygu waa halkaas maalinta aan arko gabdhuhu yacni gabar baqaysa inaysan jirin maalintaas ayaan joojinayaa dhiirigelinteyda haddii aan kuusii faahfaahayana dee ilaa inta aan ka dhimanayo waan wadayaa haddaan guri yeesho iyo haddii kaleba way jiraan haa magaalada boosaaso mar waxaa jirtay aan xaflad la iiga yeeray gabdhuhu ay qabsanayeen maalintaas baa waxaan ku iri gabdhuhu waa inay samaystaan barnaamij ayaga u khaasa oo ay yani ayagu isku dhiirigelinayaan maadaama dadku ay dhahaan gabdhuhu waxba isuma ogola waxaan rabaa inaan dadku tuso gabdhuhu inay wax isu ogol yihiin waxna ay qabsan karaan marka faadum maxaa kuu kalifa marka adiga inaad dhalinyarada hal abuurka aad ku dhiirigeliso iyaguna inay hal abuur la yimaadaan oo fikrada ganacsi ay keenaan
raantii haa koowaad waxaa ka mid ah dhalinyaradii inay niyadoodiiba ku wada hayaan qof walba inuu xafiis fariisto waayahay haddii inagu ay dowladdii aan u hanqaltaagno oo shaqhsi walba oo dhalinyarada kamid uu dhaho xafiis baan keligii raba inaan fariisto halkaas wax ka maamulaya skiiliskii soo haray ee kaleeto yaa qabanaya marka waxaa rabaa dhalinyarada inaan u iftiimiyo in qofka bartay maxay ahayd tooley xanaanada xoolaha qofka bartay cilmiga bulshada qofka bartay cilmiga beeraha qofka bartay ganacsiga intaba inay fikrada ay isku darsan karaan oo niyadoodii aan ka saaro dowladii ayagu dalkoodii ay waxyaabo kaleeto kusoo kordhiyaan waayo dhalinyaro walba yani dal walba waxaa dhisa dhalinyaradooda marka hadafkeygu halkaas taasaana marwalba ku dhiirigeliya sababta igu kaliftayna waa taas
ilaa iminka ma jiraan mase noo sheegi kardhaa dhalinyaro wiilal iyo gabdha ah oo la yimi fikrada hal abuur oo lagu dhiirigeliyey marka laga yimaado inay dhalinyarada inta badan ay raadiyaan xarumaha ay lacaga badan ay ku helayaan hay-ada ama dowli haa laba midba waan arkay dhalinyaro aan dhiirigeliyey ayaa waxay magaalada booso ka sameeyeen naadi akhrisii qoraal oo bal dhalinyaradii akhriskii qoraalkii ay ku dhiirigeliyaan dadkii hal abuurka ahaana ay u qabtaan dabcan maxayhato barnaamijyo ay kusoo bandhigayaan maansooyinkooda iyo maxaytole kaalintooda abwaanimo sidoo kaleeto dhalinyaro waxaa jira ayaguna furtay ganacsi carwo oo yan ilaa adugu toddoba dhalinyaroy ahaayeen waxay isku darsadeen lacag dan een carwadaas yani ay waxbay ku gadaan qeyb qudaartaa lagu gadaa qeyb dharkiibaa lagu gadaa qeyb shoobinkaa lagu gadaa yani dhalinyaradaas mid walba skiiliska uu lahaa ayuu uga faa'iidaystay farxadaydana weeye runhaantii taas inaan arko dhalinyaro aan dhiirigeliyey oo fikirkayga qaatay dabadeedna ficil u bedelay maadaama waxa aan wado inuu yahay hadal ayaguna ay u bedelaan ficil hore waxay u ahaayeen arday yacni niyadooda ku hayay waxba ma qabsan kartaan ama waa in laydin siiyaa dowladdu ay idin siisaa taageero marka fikirkayga ugu weyn waa inuu yahay dowladda inaan tusnaa inay annaga noo baahan tahay ee iyadu aanan annaga u baahnayn marka anagu la nimaadno xirfado kala duwan dowladda ayadaana soo dalbanaysaa
gabagabada barnaamijka hibada iyo hal abuurka ayaan soo gaarnay waan kaaga mahad celinaynaa faadumo faadumo waxaa rabaa oo kale inaan ku weydiiyo doorka haweenka inta badan waxaa la yirahda haweenku kuma firfircoona maxaa fagaara ka hadalka marka haweenka inta badan jaamacadaha ka baxo oo kale waxay u badan yihiin haween gabdhaha oo guryaha iska fadhiya halka kuwa kale qaar kalena ayla yimaadaan fikrada ganacsi iyo hal abuur marka
raantii talada ugu muhiimsanen haweenka siinaya waxay tahay qofku maamyn orahba waxay tahay afkaaga adiga ammaan isugu filan taas waxaan kasoo wataa dhiirigelin adiga isugu filan intaad yan dad kale aad ka sugi lahayd ugu horeyn nafsadaada dhiirigeli bar inaad wax walba qabsan kartid khasab ma aha waxa aad baratay inaad shaqo ku heshid balse waa inaad la timaadid skiilis kale oo adiga aad wax ku qabsan kartid nafsadaadii aad ku horumarin kartid dabcan kaba soo qaad maanta haddii aad guursatid maadaama uu ilaahay saare kafaalada ninka misena waxaa wanaagsan in adigu aad yan noloshaada dabartid ood kor u qaadid si caruurtaada ay kuugu daydaan bulshada aad la nooshaheena tusaale adigu noqotid talada ugu weynaan siinayana waxay tahay gabdhuhu inay iska saaraan waxba ma qabsan kartide ayagu ay hore u socdaan oo kor u kacaan oo yacni dee sagaal bilood buu ku dhashay wiilkan madaxweynaha iyo gabadha xildhibaankaaba waa ina yani iyaduna ay bulshada indhaha inta u kala qaado ay tiraahdo wadadaas baan marayaa waa yacni markii maanta aan meel fuulayno waa waa qasabba jaranjarada ugu horeysa inay adag tahay balse kuwa dambe ayaa raaxaha waxaan tacab loo soo marinna raaxadeeda ma helaysid intaad ku guda jidha hal abuurkaaga iyo wacyigelintaadii waxsheegaaga ee dhalinyarada caqabadihii kusoo fudsaaray maxaa nooga sheegi kardhaa
alxamdulilah wax walba horta ilaahay ayaa suurageliya waa midda koowaad waa midda labaada caqabad way jirtaa caqabadda ugu horeysa waxay iga qabsatay dhanka familka oo yacni waxay dhaheen adiga maba tihidba yacni qof wax qaban karta maadaama gabdhihii horeba aysan waxba qaban yacni hooyo waa dareemi kartaa naxariisteeda wax kuleeda adiga yacni goor baa tahay hadalka laguma ogola bandhigaya laguma ogola guriga joog laakiinse dee nafsadaydu taas imayna fareynin oo waxaan lahaa hamiga yacni nin meel u caddahay meel ka mid aniga meel baa ii caddayd hadalladan ay leeyihiin familku imaba caddayn hortaas waa caqabada caqabada bulshada iiga timidna waxay ahayd maadaama anigoo yar oo dugsiga iskuulka dhiganayaan soo bilaabay dhiirigelinteeda hadaladii iigu xanuunka badnaa waxay ahayd dhowcil yar baa tahay waxba ma qaban kartide meel iska fariiso balse aniga hamigeyga iyo nafsadaydu taas way igala duwanayd maanta marka ay arkeen heerka aan taaganahayna dee dabcan ayaga ayaanba tusaale u ahay soomaha waayo intaasoo caqabada ah markay kusoo food saareen sidee baa uga baxday marka faadamo
waxaan qorshe lahayn marnaba ma socdaan noloshayda iyo nafsadeyda waxaa u degsanaa qorshe cad kaasoo ay ku jeexayso wadada qodxanyaha miiran mar walbana waxaan tala saaranayay allah allah ka sokow qorshahayga ayaan ku socday oo yacni waxaan ahaa qof dhagaha dadka ka hadal xiran oo teedu ay u caddahay way iska jirtaa markaad rabtid ina horumar gaartid caqabado badan baa ku qabsanaya dhanka finansiga xitaa laakiinse dee qasab ma aha inaad dhanka finansiga aad wax ka saartide waa inaad yani la timaadid hab kale ood ku xallin kartid isaad ujeedkaaga aada u gaari lahayd qofkuna mar haduu yani waxaan dhab ay ka tahay nafsadiisana kalsooni uu ku qabo wuu gaari karaa caqabad walba oo ka hor timaada derbi xitaa haduu ku him haduu wejibinaya sababtaa meel baa u cad runaantii asxaabtayda ayaa badanaa la garab kala hadday tahay dadka loo wacayo ama loo yeerayo finansiga xitaa ayaga ayaa la bixiya sidoo kaleeto familkeygana yani qaar ayay ka qaataan maadaama ay arkeen aniga waxqabadkayga haddii aad u baahan tahay in wax lagula qabto ugu horeyn dadka waxqabadkaaga wax ka tus kadib ayaga ayaa wax kuu qabanaya ama yani ayaga ayaa dib kaala soo hadlaya ama kuu imaanaya ama yani waxaad qabanaysay ayay wax kaala qabanayaan ugu horeyn adiga wax tus arintaada ugu dambeysa aada u dirayso bulshada
runaantii talada ugu dambeysaan uga tegay waxay tahay dal walba waxaa dhisi kara dhalinyaradiisa gabdhihii weliba iyagoo isku duuban waxaan leeyahay dalkeena cid u maqan ma jirta idinkaa u maqan xirfad walba qof walbana xirfadda uu leeyahay wadankiisa waxa ugu qabto bulshadiisana ha kusoo saaro kii abwaan ahaa maasooyinka yani ha tiriyo dhalinyarada ha ku dhiirigeliyo ha gubaabiyo yani qofkii bartayna adar skiilis kaleetana yani isagana sidoo kaleeto waxaan ku wacigelinayaa inuu bulshada ku dhiirigeliyo aniguna dhiirigelinta aan wadana insha allah waxaan rajeynaya meel sarena kasii gaaro dumarkuna ay noqdaan far runaantii taas ayaa jirta oo gabadhii inay tiraahdo anoo caafimaad bartay miyaan yani meel burkiya furta oo aan sharaxaa may cuntaad baran kartaa sharaxaad baad baran kartaa harqaan baad baran kartaa kullina waxaad ka samayn kartaa mane meesha aan u soconno horta inaan yani aan lacag hanlaa oo nolosheena aan horumar gaarsiinaa waxaan leeyahay waa inaad noqotaa marka horeeto qof adi isku kalsoon misena ka baxaa dadka kaleeto hadalkooda aniga heerkan maanta waxaa soo gaarsiiyey ugu horeyn nolosheedan qiimeeya anigu balse dadka kaleeto hadalkooda ma qiimeeyo waxaan leeyahay marka dumarka xirfadaha aad isleedihiin way fudud tahay waadna qabsan kartaan lacagna waad ka samayn kartaan barta oo yani meel ku gaara kana soo baxa meel waa waajib maxaa dhacay sababta kutulduridugooga yani kama soo qadee gabadha way iska hawl badan tahay waxbay u baahan kartaa shoobinkeeda howlaheeda yani way iska hawl badan tahay waxaan dhihi lahaa intaad qof bari lahayd because biyo sacbadaada loogbaa looga dhargaa baa layiri adiga xirfadaha yararkaa iska baro si aad noloshaada aad ugu maaraysid because waxaa layiri yani steb walba steb ku xiga yani waad ku gaari kartaa marka waxaa leey adigoo tii koowaad baan fuulin tan tobnaad hahanan ta koobaad ilaa ta sagaalaad soo dhammaystir kadib tan tobnaad iyo guusha waad gaaraysaa ilaa inta wax iska bedelayaan hadafkii ugu lahaa hadafkii aan lahaa ilaa aan ka gaaray oo ahaa dhallinyarada inay isku tiirsanaato oo ay arkaan wadankooda in iyagu ay waxu qaban karaan gabdhihii wiilal guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaan toddobaadkani kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda v o e anigoo yuusuf maxamuud yuusuf ayaa halkan barnaamijka idinkala socodsiinayey intaa barnaamijkan la mid a ku kulmi doono nabadgelyo
mahadsanid yuusuf maxamuud yuusuf oo barnaamijkaasi hibada iyo hal abuurka nala socodsiinayey haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha iyo cabduqaadir maxamed samakaab
aan ku bilowna kulamo ka tirsan koobka qaramada yurub ee uefa nations league ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kulamadii adkaa ee xalay waddammada isaga hor yimaadeen ayaa waxaa ka mid ah kii u dhexeeyey xulalka bortuqaal iyo faransa faransa oo booqatay kooxda bortuqaal ayaana gool iyo waxba kaga badisay kulankaasi swiden oo gurigeeda joogtana waxa ay labiyo hal uga badiyeen xulka kroweshiya jarmalkana waxa ay saddex iyo hal uga badiyeen xulka yukrain oo marti u ahaa switzerlan iyo sbain oo wada ciyaarana barbaro hal iyo hala ay isla dhaaf waayeen halka azerbaijan iyo montenegro oo wada ciyaarana ay eber iyo eber ku kala baxeen qobros waxa ay labiyo hal uga badiyeen xulka luxemburg maltana waxa ay saddex iyo hal uga badiyeen xulka andora latviya iyo for island oo wada ciyaarana barbaro hal iyo hala ay isla dhaaf waayeen san marinona waxa ay barbaro eber iyo eber isla dhaaf waayeen xulka gibraltar kulamo kale oo ka tirsan isla koobkaasi qaramada yurub ee uefa nations league ayaa caawa la ciyaaraya xulka netherland waxa ay soo dhoweyn doontaa xulka kale ee bosnia herzegovina italy iyo poland ayaa wada ciyaari doona halka kulanka sida weyn loo wada sugayo ee kulamada maanta dhacay ugu adagna uu dhex marayo xulalka beljamka iyo england denmark waxa ay soo dhoweyn doonaan xulka iceland austeria iyo north ireland ayaa wada ciyaari doona halka romania ay soo dhoweyn doonto xulka norway slovakiya iyo scotland ayaa wada ciyaari doona jak republicna waxa ay wajihi doontaa xulka israa'il turkigana waxa ay wada ciyaari doonaan xulka ruushka halka hungari iyo serbiya ay wada ciyaari doonaan bulgariya iyo finland ayaa wada ballansan halka xulka wales ay soo dhoweyn doonaan xulka kale ee airelan macedonia iyo estoniya ayaa wada ballansan georgiya iyo armeniya ayaa wada ciyaari doona moldova waxa ay la ciyaari doonaan griiga slovakiya iyo kosofo ayaa wada ballansan halka albeniya ay la ciyaari doonto kajikistan beloruusiyana waxa ay soo dhoweyn doontaa xulka lithuaniya dhinaca iyo qaaradda afrikana kulamo ka tirsan isreebreebka koobka qaramada afrika ee sanadka soo socda lagu qaban doono dalka cameruun ayaa xalay la ciyaaray xulka kongo waxa ay barbaro eber iyo eber is dhaaf waayeen xulka kale ee angola masar waxa ay hal iyo eber uga badiyeen xulka togo beninna waxa ay hal iyo eber uga badiyeen xulka kale ee lesoto kulamo kale oo ka tirsan isla isreebreebka koobka qaramada afrika ayaa caawa la ciyaaraya xulka jaad ayaa waxa uu martigelin doonaa xulka geni burundi waxa ay la ciyaari doonaan mauritania comoros iyo kenya ayaa wada ciyaari doona halka geni bisaw ay soo dhoweyn doonaan xulka senegal kulanka u dambeeya ee kulamada isreebreebka koobka qaramada afrika ee caawa dhacaya ayaa waxa uu dhex marayaa xulalka equatorial geni iyo libiya koobka qaramada afrika ee sanadka labakuniyokoobiyolabaatanka oo hadda isreebreebkiisa lagu hardamayo ayaa lagu qaban doonaa dalka cameroon dhammaan tartamada kooxaha ee qaaradda yurub iyo caalamka intiisa kale ayaana toddobaadkan laga nasanayaa iyadoo ciyaartooyda kooxaha u ciyaarana ay u soo jeesteen toddobaadka gudashada waajibaadka xulalka qarankooda ee kubadda cagta dhegaystayaal wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
aynu intaasi dhegaystayaal kaga gudubno xubintaasi cayaaraha oo uu soo jeedinaya cabduqaadir maxamed samakaab
waa barnaamij xoogga saara mawduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhegaysataan idaacadda v o e da laanta af soomaaliga ciddii uu sheego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o e waxaad ka dhegaysan kartaan buggeenna v o e somaali com haddaba ku xidhnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o eda ilayska v o e
dhawaataan heesta carafa iyo fannaanka cawaale aadan diheeye
heestaasi ayaa ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo galabta afarta xilliga geeska afrika waa bahda v o eed oo isku duban oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo